halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor axada bisha julayna waa soddon sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
hadafku waa in la xasiliya dalkao dhan makusi keliya maaha hawshana way soconaysaa haddana ma aha mid hakad gashay shaqaaqadaasna way dhacday laakiin ma aha mid hadda ku keentay islaab ama dhib ama ishor istaag howlihii xasilinta dalka ka socda kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed warayse ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida barashada qur'aanka iyo carruurta qurbaha waxaad kalood maqli doontaan waddamada qatar go'doomiyey oo kulan ku leh baxrayn jaamacadaha soomaaliya iyo kaalinta ay qurbajoogtu ka qaataan kaalmayntooda iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweyne donald trump ayaa mar kale cambaareeyey dowladda shiinaha kadib markii ay ku guuldarraysatay inay ka joojiso kuuriyada waqooyi tijaabada gantaalada riddada dheer iyo barnaamijkeeda hubka nukleerka madaxweynaha maraykanka wuxuu sheegay in shiinaha uu si fudud u xallin karo mushkiladda xogayaha arrimaha dibadda maraykanka reg tillerson oo isna ka hadlay gantaalkii ay jimcihii riday kuuriyada waqooyi ayaa ku eedeeyay dowladaha ruushka iyo shiinaha inay iska indhatirayaan khatarta sii kordhaysa ee ka imaanaysa kuuriyada waqooyi inkasta oo uu ku dhacay meel u dhow xeebaha galbeed ee jabaan haddana gantaalka baalistigada ahaa ay tuurtay kuuriyada waqooyi ayay khubaradu ku sheegeen in uu soo gaari karo magaalooyinka chicago iyo los angeles ee dalkan maraykanka
bentagoonka ayaa si xoogan uga horyimid sheegashadii iiraan ee ahayd in markabkii maraykanka ee nuuca diyaaradaha qaada ahaa kaasoo rasaas digniina ku riday markab ay leeyihiin iiraan intaasi ay ahayd mid aan xirfadi ku salaysnayn oo xadgudub ah wakaalada wararka rasmiga ee iiraan ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaana irna ayaa kasoo xigatay ilaalada kacaanka iiraan in shilkaasi oo dhacay jimcihii uu markabka u s s namits uu soo abaaray goob shidaalka laga qodo oo ku taala xeebaha bershiya markaasoo diyaarad kuwa qumaatiga u kacda oo kasoo duusha markabkaasi ay rasaas ku asqaysay dooni side ciidamo reer iiraan ah afhayeen u hadle ciidamada badda maraykanka oo lagu magacaabo ian mcanofi ayaa sheegay in sabtidii shalay in mar ay ilaalinayeen hawada caalamiga ee badda carbeed bishan sideed iyo labaatankeedii ahay diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka ay aragtay dhowr doonyood oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan oo kusoo jeeda dhankii ciidamada badda maraykanka waxaa kaloo intaasi uu raaciyey inay isku dayeen inay xiriir la sameeyaan dooniyihii reer iiraan markaasoo diyaaradaha maraykanka kadib ay rasaas digniina u direen doonyihii reer iiraan kuwaasoo hakiyey socodkoodii ciidamada maraykanku waxay sheegeen in xaaladda ay qiimeeyeen islamarkaana ay arintaasi ay ku sheegeen inay ahayd mid hubanti ah oo xirfadina ay ku dhehnayd subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeenii aroornimo waxaa xalay magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay sidii ciidamada dowladda soomaaliya ay ugala wareegi lahaayeen kuwa amisom mas-uuliyadda ammaanka dalka shirkan oo soo socday muddo shan cisho ah ayaa waxaa ka qayb galayay madax ka kala socotay dowladda federaalk soomaaliya iyo taliska amisom shirkan markii uu dhammaaday kadib ayaa waxaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho uu waryaheena nuur xasan nuur kula xiriiray wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed wuxuuna ugu horeyn weydiiyey muhiimadda shirkaasi communikega wuxuu ahaa shir shan beri socday una socday laamaha amniga guud ahaan ee dalka ka shaqeeya hadday ahaan lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo amisom saddexdaa qaybood ayuu ka koobnaa sektarada dalka uu ka kooban yahay ee ciidamadu ay kala jogaan qaybahooda kala duwan kuwa amisom iyo kuwa ciidanka xooga dalkana way kasoo wada qayb galeen taliyaashoodii muhiimadda loo qabtay shirkaas wuxuu daba socday shirarkii may ka dhacay london ee lagu soo heshiiyey kadibna shirkii ugu dambeeyey hadda madaxda qaranka isugu yimaadeen muqdisho oo ay qodobadii ugu dambeeyeen ah markay eegaan arrimihii ka soo kordhay ama ay soo tala soo jeedintii baarlamaanka ay ku biiriyeen ayaga kadibna ay go-aano isla garteen ayay daba socday ahmiyaddiisuna ay tahay ko in dalku dhinaca amniga loo hormariyo haddii ahaan lahayd ciidamada horumarintooda iyo magaranaysa tababaradooda iyo qalabeyntooda iyo howlgaladooda waxaa kaloo oo arrintu ay salka ku haysay transition periodka ama waxaa loo yaqaano in ay la wareegaan ciidamada xoogga dalkooda oo kala wareegaan laamaha kale ee amniga sida amisom oo ay ula wareegaan si tartiib ah oo kiis by kiis ah marba marxaladda la fiirinayo kadibna si amisomna tirada ka jirta dalka ay udhimato u dhintaa u dhimaan oo u socodsiiyaan howlaha ku aadan dalalkoosay ugu noqon lahaayeen qorshuhuna uu yahay sanadkan dabayaqadeeda inkii askariga ugu horreeyay amisom inay dalalkooda ku laabtaan marka markaa soo koobo si guud shirkashadaas u ahaa waayahay marka arrintan maaragtay hadda aad ka dhawaajisay oo ah in ciidanka soomaaliya ay kala wareegaan ciidamada amisom mas-uuliyadda amniga sidee u wajahdeen oo aad u falanqayseen maadaama hawshaas ay tahay howl weyn ciidanka amisomna ay yihiin ciidamo aada u fara badan oo muddo sanada ahna waddanka joogay
waa runta ciidamada amisom aad bay u fara badan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ilaamusiisa kale amnigaba guud ahaana ciidankaas kama tira yara qaabka loo wajahayna waa taan ku tilmaamay hadba wixii suurtagala iyagoo dhinacyo badan laga eegaya ciidamada tayadooda iyo awoodooda iyo magaranaysa diyaargarowgooda intaba salka ku hayso muddo hal marna aysan dhicaynin oo muddo isdaba socotaa dhowr sana ayaa hawshaas socon doontaa haddii laarada howlahaasna ma noqon doonaan howla magaranaysa kalifi doona in dalkii meeshii laga soo bilaabay arrimaha amniga dib uga celin doonaa waxay noqon doonaan arrimo xoojin doona amniga kana shaqeyn doona deganaanshaha iyo xasil xasilaanta dalka haddii la yidhahdo mudan wasiir dadka qaar ayaa rumaysan in haddii ay amisom baxaan wakhtigii doontaba ha noqotay ay suurtagal tahay in shabaab ay awoodda dalka ka faramarogsadaan ciidanka soomaaliya marka ma haysaan awood aada ugu babaaq dhigtaan maleeshiyaadka shabaab haddii ay baxaan amisom
taa waxaan uga jawaabi lahaa dhanka kale in dadka sidaan ah ay ogaadaan amison inaysan dalka ayagu lahayn dalka soomaali baa iskale soomaali baana hawshaas ay u taallaa marka waktigeeda dabcan laga jawaabi doonaa haddii laaraado
maxaa ka maqan oo ay u baahan yihiin ciidanka qalabka sida ee soomaaliya si ay ula wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka
waa howlo ciidameed dabcan dee ima suurtoobeysa hadda inaan arrimahaas faafahintooda ku siiyo maalmihii lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka socday howlgalka xasilinta dhowaanna waxaa jirtay in ciidamo ka wada tirsan dowladda ay isrisaaseeyeen oo ay halkaasi dhimasho ka dhacday marka howlahaasi dhinaca xasilinta xaggey idin marayaan hadafkuuse muxuu yahay
hadafku waa in la xasiliya dalkao dhan muqdisho keliya ma aha hawshuna way soconaysaa haddana ma aha mid hakad gashay shaqaaqadaasna way dhacday laakiin ma aha mid hadda ku keentay xilaab ama dhib ama ishor istaag howlihii xasilintae dalka ka socdeen
howlgallada ka dhanka ah shabaab ayaad shirka kusoo hadal qaadeen marka maxaa idinkaga qabsoomay howlgalladii ugu dambeeyey oo aad ka samayseen dhinaca koonfureed ee dalka
howlo badan baa ka qabsoomay waa tii shaba dubada hoose ee howlo laga qabtay ku aadan in deegaana ay xalowga gacanta ku hayeen sida dowlad guduud oo kale dowladda kala wareegtay iyagoo wada shakaashanaya ciidamada kale ee dalka jooga waxaa kaloo jiray shabeellada dhexe in howlihii ay sii socdaan oo meelo badan shabaabkana lagula dagaalamay dowladdu ay si gacanteeda kasii bahayso si lamid ah deegaano kale oo magaranaysaa dhowaan dagaalo ka dhexeyna way jireen oo koonfurta ah marka intuba way soconayaan marna istaagi maayaan cadowgaasna intuu dalka wax ka dambeeyaan ciidamada dowladda laamaha kale ee amniga intuba howlahooda ma hatin doonaan haddii la yidhahdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u waramayay waryaheena nuur xasan nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington ku dhowaad afar boqol oo arday ah ayaa ka qayb galay xalay tartan qur-aan akhris ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada minneabolis ee gobolka minnesota haddaba sidee caruurta wadamada galbeedka ee maraykankuna uu ka mid yahay ay u bartaan qur-aanka qaarkoodna ayba u noqdaan xaafidiin dhammaysta qur-aanka warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan dugsiyadii soomaaliya waxay lahaayeen laba gelin oo ay caruurtu marna tegi jireen gelinka hore marna gelinka dambe taasoo siin jirtay laba xilli oo midna ay tagaan iskuulka midna ay tagaan dugsiga qur-aanka balse wadamada reer galbeedka ayay xiliyada waxbarashada iskuullada ka duwan yihiin kuwii soomaaliya taasoo keentay in caruur badani aysan waqti u helin maalmaha iskuulku ay tegayaan inay tagaan dugsiyada qur-aanka maxamed cabdi salaad waa ahba saddex ka mid a caruurtiisa ay dhammeeyeen qur-aanka oo ku nool dalkan maraykanka islamarkaana ay ka qayb galayaan tartan qur-aan akhris ah oo soddonka jus ee qur-aanka lagu tartamayo waxa uu ka waramayaa hawsha adag ee waalid ahaan ay ka maraan in ay wakhtiga caruurtooda u qaybiyaan iskuulka iyo barashada qur-aanka wallaahi waa waa taf wey aada bay u adag tahay waktiga iskuulku xidfurnaa markay iskuulka ka yimaadaan oo ay homeworka ka shaqeeyaan ba haddana waxay aadi jireen dugsi qur-aanku waa wax macjisa oo adag ilmo yar oo full time school dhiganaya oo la yidhi waxaad ku tartamaysaa soddonka jus ee qur-aanka baad ku tartamaysaa oo la rabo inaad xifdido dee wax sahlan ma aha marka aada iyo aada iyo aada buu u adkaa ilaahay subxaana watacaala fadligiisa akiid macalimiin wan wanaagsan oo kheyr badan oo dee dadaal badan iyaguna bixinayay oo xagga qur-aanka ah baa joogay marka way adkayd lakiin insha allahu dee waxa loo socdo iyo ujeedada laleeyahay goolku wuxuu ahaa in ilaahay qur-aankiisa un ay ciyaalkii bartaan oo xifdiyaan waktigu ha adkaadee taa un baa muhiimiyaddu ahayd waana ku guulaysanay insha allah
inta badan wadamada galbeedka gaar ahaan maraykanka waxaa caruurta la geeyaa dugsiyada qur-aanka maalmaha sabtida iyo axadda sidoo kalena waxay waalidiinta ka faa'iidaystaan xilliga fasaxa dugsiyada oo iskuullada xiran yihiin inkastoo ay wakhti dheer ku qaadato caruurtu inay dhammeeyaan qur-aanka haddana ay xifdiyaan qaar badan oo ka mida ayay fursadda u saamaxdaa inay qur-aanka xifdiyaan islamarkaana ay dhammeeyaan xilli hore si ilmuhu ugu dhammeeyo qur-aanka xilli hore wuxuu u baahan yahay wakhti badan oo uu geliyo barashadiisa haddaba sidee u helaan waalidiinta maalmo ka baxsan sabtida iyo axadda oo ah maalmaha ay dugsiyadu xiran yihiin inay caruurtu bartaan qur-aanka waa kan maxamed cabdisalaad oo nooga warramaya waaye aragnimadiisa sabtida iyo axadda waa iyagu iska bermed aan innaga dugsiga aanu dhiganno masaajidka weyne abubakar sidiiq iyo ciyaalku i dhigtaan isaga wuxuu kaga duwan yahay dugsiyada kale wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo taxfiid borgram marka ilmaha taxfiid borgramka ah oo qur-aanka dhameeyey oo la rabo qur-aanka in la xifdisiiyo way ka duwan yihiin kuwa kale oo waxaa laga yaabaa in ay yimaadaan ba shan beri inay yimaadaan galabtii oo kale markay iskuulka yimaadaan homogyadii waxaa soo dhamaystaan inay laba saac yimaadaan macalinku casharada ka dhegeysto afar maalmood iyo labada maalmood adugu hal maalin un bay off yihiin aynan imaanin dugsiga lakin inta kale saacaduhu ha yaraadeen waxaan ka ahayn sabsiga hadda way yimaadaan inta badan taxfiid borogramka ardada ah
cabdiqani waxa uu ka mid yahay caruur ka qayb galaysa tartan goordhow kusoo gabagaboobay magaalada minneabolis oo ay ka qayb galeen arday badan oo baratay qur-aanka waxauu ka waramayaa sida uu wakhtigiisa ugu kala qaybiyey isaga ka arday ahaan inuu tago iskuulka iyo inuu qur-aanka ku barto kuna xafido oo uu soddonka jusba ku dhameeyey
markaan iskuulka markaan kasoo rooxo dugsiga ayaan geli jiray aan joogi jiray ilaa salaada maqrib laga gaarayo markaan guriga tagno cashirka maalinta ku ruxitaan diyaarsan jiray iyo homeworkan ka shaqaysan jiray maxamed aadan cismaan waxa uu ka mid yahay qabanqaabiyaasha tartanka qur-aan akhriska ee xalay kusoo gabagaboobay magaalada minneabolis waxa uu ka waramayaa tartankan iyo dhalinta ka qaybgelaysa
tartankan wuxuu ahaa tartan loogu talagalay dhalinyarta soomaaliyeed iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku nool maraykanka iyo dalalka u dhow sida canada oo kale in lagu dhiirigeliyo qur-aanka inay xifdiyaan oo ay ku tartamaan waxaana soo qaban qaabiyey dad soomaaliyeed iyagaana mas-uuliyaddeeda iyo abaalmarinteeda qaatay tartamadan oo kale ayaa dhalinyaradu ay si weyn u sugaan waxaana dad badana ay qabaan inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn u dhiirigeliya dhallinyaradan inay qur-aanka bartaan xafidaan kuna tartamaan waa kan maxamed oo ka waramaya doorka tartamadani ay ka qaataan dhiirigelinta caruurta
ruhaantii si weyn bay ugu dhiirigeliyaan waxaad ka garan kartaa sanadkii ugu horreysay tartankaanu bilownay waxaa kasoo qeyb galay dhowr iyo sagaashan arday sanadkii ku xigay laba boqol iyo dheeraad bay ahaayeen sanadkan waxaa kasoo qeyb galay afar boqol oo arday ku dhowaad marka kasoo qeybgalkaasaad ka garanaysaa dhiirigelinta ah taa waxa u dheer in ardaydu ay helaan abaalmarino waaweyn oo taasina ay fursad usiiso sidoo kale ina dhiirigeli dheeraada ay u noqoto iyo iyo bulshada oo ruxaantii soo dhaweysa garab istaagta weyneysa waxay qabteenna abaalmarin iyo magaranaysaa maamuus labadaba ka muujiya oo ardayga ku biirasa ku biirinaysa in uu markaa waxaan uu sameeyey uu yahay wax weyn oo communityga iyo dadkuna ay jecel yihiin inkastoo caadiyanba ay adag tahay korinta caruurta ee wadamada galbeedka marka la barbar dhigo soomaaliya ayaa haddana waxaa usii dheer waalidiin badan in xilligii ay iyagu shaqooyinka ka nasanayeen caruurtuna ay dugsiyada ka nasanayeen oo ah maalmaha sabtida iyo axadda inay haddana geeyaan dugsiyo si ay caruurta ugu sii hayaan barashada qur-aanka
warbixintaasna waxaa noo diyaarisay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhanka kalena jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota ayaa kaalin weyn ka ciyaara hirgelinta dugsiyo waxbarasho iyo jaamacada ka hanaqaada soomaaliya jaamacadda maaqir ee magaalada badhan ayaana ka mid ah jaamacadahaasi oo habeenkii xalay ahaa barnaamij lagu taageerayo ay jaaliyaddu ku qabatay magaalada minneabolis wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade ayaa jaamacadaasi iyo doorka qurba joogta ee waxbarashada soomaaliyeed wuxuu ka wareystay cabdula maxamed xasan oo ka mid ah aasaasayaasha jaamacadda maaqir
kulankan waxaan u qabanay arinta koowaad waxay ahayd sidii looga tashan lahaa sare uqaadida waxbarashada iyo tayeynta jaamacadda maakhir university ee magaalada badhan ku taalla oo in muddo ay socotay iyo kaalinta labaad oo ahayd soo dhoweynta hogaanka cusub oo aan rajaynayno inuu noqdo hogaan halkii jaamacaddu ay taagnayd hore uga sii qaada horumarinteeda ninkaas oo la yidhaahdo rofesor caalim axmed faatax waa gartay waxaan la socdaa rofesor caalim inuu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu caansan soomaalida weliba ee dadka muddada faraha badan ka shaqeynayay ee wadanka maraykanka magacaabistiisu maxay kusoo kordhinaysaabad is leedahay markay noqoto sarawqaadida waxbarashada jaamacadda maakhir waxaan aada u rajaynaynaa magacaabidda rofesor caalin inay wax aada u fara badan kusoo kordhiso jaamacadda waxyaabaha aan rajaynayno inaan kusoo kordhiso jaamacadda waxa weeyaan rofesor caalim waa nin aqoon-yahana islamarkaana nin yaqaana cilmiga chemistryga iyo engineerinka taasoo aanay maanta lahayn jaamacaddu waxaan rajaynaynaa waxyaabaha ugu horeeya oo kusoo kordhin doono inay ka mid yihiin facultiska scienska iyo chemistryga iyo engineerinka inuu kusoo kordhiyo jaamacadda ayaan aada u rajaynaynaa waa gartay haddaad jaamacaddan iga sheekayso iyo goortii la asaasay iyo ilaahi hadda waxyaabaha jaamacaddaadud ay ku bartaan jaamacadda tan sideedaba waxaa la aasaasay labadii kun iyo sagaalkii waxaa lagu bilaabay markaas laba kuliyadood oo ahaa kuliyadda i t ga information technology-ga iyo kulimada tababarka macalimiinta dufcaddii saddexaad ayaa ka soo baxday sanad dugsiyeedkii dhammaaday dufcaddii saddexaad ayaa ka qalin jabisay ardayda ka timaada ardayda jaamacaddaas timaadaana waxay badankoodu ka yimaadaan gobolka sanaag dhammaantiis gaar ahaan waxaa inta badan ka timaadaa magaalada ay jaamacadda ku taallo ee badhan
mar badan waxaa laga hadlaa tayada waxbarashada ee jaamacadaha ku yaala soomaaliya dabcan qurba joogta gobolka minnesotana door weyn bay ku leeyihiin jaamacadahan faraha badan ee dalka kasoo hanqaadaya adinku ka jaaliyad ahaanta gobolka minnesota door inteyba labaad ka qaadan kartaan sidii waxbarashada loo tayeen lahaa jaaliyadaha debedda ama diyaas baraha debedda sideedaba dadka soomaaliyeed waa runtaa mascadow kaalin aada u lixaad leh ayay ka qaateen tayeynta iyo socodsiinta waxbarashada guud ahaan soomaaliya oo dhan jaamacadanina waxay ka mid tahay jaamacadahaas soomaaliya ka jira diasporaha jaamacadda tan taageeray waxa ay taageer ka taageeri jireen xagga dhaqaalaha xagga tageynta waxbarashada xagga maaragtay inay u diraan macalimiin la raadiyaan macalimiin taya leh brofesoro badan baa siminaare ka bixiyey oo halka ka nagaga tegey oo ah dadka sida qaaliban mandaqadaas ka soo jeeda oo ka horreeyey brofesorka hadda loo magacaabay brofesor caalim marka diasporahu aad bay uga qayb qaataan tayeynta waxbarashada kaalimahaas aan soo sheegay ayayna kaga jiraan
marka laga hadlayo tayeynta waxbarashada iyo sare uqaadidda hogaankan cusub ee hadda la magacaabay waxyaabaha mustaqbalka dhow aad is leedihiin way ugu muhiimsan tahay oo jaamacadda horaa loogu dhigi karaa ama waa lagu soo kordhin karaa maxaa ka mid a waxyaabaaan is leenahay horaa loogu kordhin karaa ama jaamacadda tayeynteeda xagga waxbarashada ayuu brofesorku kusoo kordhin karaa w maadaama uu yahay nin aqoonyahana maadaama uu yahay nin brofesoroo xidhiidh aada u qoto dheer uu la leeyahay jaamacadahan maraykanka iyo jaamacadaha adduunka waxaan is leenahay brofesorku awood buu u leeyahay si uu u tayeeyo waxbarashadaas inuu ku soo xidho jaamacadihii uu saaxiibka la ahaa ama uu waxbari jiray brofesorka ka ahaa ee ka jiray waddankan maraykanka iyo meelihii kale oo wax ku soo bartay sida jaamacadda kuweyd oo kale
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed xasan oo u waramayay waryaheena minnesota maxamuud umascade
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka go-doomiyey dowladda qatar ee kale ah sacuudiga masar imaaraadka carabta iyo baxrayn ayaa xalay la kulmay boqorka dalka baxrayn boqor xamed bin ciise al khaliifa ayaa bogaadiyey iskaashiga dowladaha carabta ee afarta ah ay ka yeelanayaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada warbixintan waxaa qaahire kasoo diray xuseen saxnuuni
kulanka boqor xamed bin ciise al khaliifa uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga carabta ayaa gogolxaar u ahaa kulanka maanta ay ku yeelanayaan magaalada manaama wasiirada arrimaha dibadda dalalka sacuudi arabiya masar imaaraadka carabta iyo baxrayn kulanka boqorka dalkaasi baxrayn iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi waxa uu ka dhacay qasriga boqortooyada ee caasimada dalkaasi waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi iskaashiga dowladahan ay yeelanayaan waa mid lagu doonayo deganaanshaha iyo nabadda bariga dhexe iyo weliba in xal loogu helo sidii loo ciribtiri lahaa cidda maalgelisa argagixisada khatarta ku ah mandiqada ayuu yidhi boqorka dalkaasi baxrayn mar uu xalay kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya masar iyo imaaraadka carabta gabagabadii boqorka dalkaasi ayaa afka ku ballaariyey dowladda baxrayn inay garab taagan tahay dowladaha walaalaha ay yihiin si ay uga guulaysaan caqabadaha iyo dagaalka ka dhanka argagixisada saamix shukri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar caadil al jubayri wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya iyo cabdalla bin zaayid wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi imaaraadka carabta oo iyaguna ka hadlay kulanka ay la qaateen boqorka dalkaasi ayaa dhankooda ka sheegay shirka dowladaha isbahaysiga carabta inuu noqonayo mid lagu xoojinayo mowqifka ku aadan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo cidda maalgelisa wakaaladda wararka ee dalkaasi baxrayn ayaa xaqiijisay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay ku yeelanayaan magaalada manaama in laga soo saarayo warmurtiyad ku aadan xaaladaha ugu dambeeyey ee xiisadda khaliijka haddaba cabduqaadir faarax xirsi oo ah aqoon-yahan gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko shirka ay yeelanayaan dowladaha isbahaysiga carabta iyo waxa la filayo in uu ka soo baxo shirkan wuxuu u ogyahay shir xasaasiya shirka maanta ah oo shirarkii hore ka duwan oo ay ku kulmayaan dowladaha isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga boqortooyada sacuudiga waxaana la fili karaa ama dhici karaa in go-aamada ka soo baxa ay noqon karaan targelin military in la sameeyo waayo waxaa fashilmay wadahadaladii ama waanwaantii ay waday dowladda kuwait dhinaca kale waxa suuragal ah in shirku ay ka soo baxaan arrimo lama filaan ah sida in ay aqbalaan waawaanta ay wadaan dowladaha sababtoo ah waxa issoo taraaya cadaadiska ay saarayaan ama ay wadaan dowladaha reer galbeedka uu hogaaminayo oo maraykanku waxaa kaloo ay xildhibayaal sheegayaan in shirka ay ka soo baxaan shuruudo fudud oo la aqbali karo shirka ay yeelanayaan dowladaha masar sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo baxrayn ayaa imaanaya xili dowladaha kuweyt iyo turkiga dadaal badan ay ku bixiyaan sidii loo soo afjari lahaa xiisadaha u dhexeeya dalalka carabta sidoo kale mas-uuliyiinta dalalka yurub iyo maraykanka ayaa horey ugu baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo xiisada ka taagan khaliijka taasoo ilaa iyo hadda aysan aqbalin dowladaha xiriirka u jaray xukuumadda dooxa xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna aanu kusii siqaynaa markana kaalmihii heesaha heesta haraadi codka macaan ee yurub kenya
heestaasi haraadi oo ay ku loqayso yurub genyo ayaan dhegaystayaal kusoo ganaanudeynaa idaacaddeenni subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay falastiin axmed iimaani anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta ee duhurnimo inta aan dib dambe ugu kulmayna hawada waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo heleelantidhi markaad hoostayda timid waxaan